barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan v o a somaly com
maalin wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrikada bari washington d c na waa lixdii iyo barkii subaxnimo waa maalin khamiisa lix iyo labaatanka bisha maarch sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aanu idinkuga haynan idaacaddeenna waxaa ka mida isbedelo ku yimid habka guurka ee laascaanood oo markaasi qarashka ku kordhiyey wiilasha guurdoonka ah waxaa kaloo isbedelay dadkii qofkii caruusanayay amba meherka lahaa wuu ku imanaya wuu ku marti qaadayaa dhallinyaradii way soo wada labisanayaan suurar bay soo xidhanayaan sawir qurux badan bay gelayaan xalfad qurux badan baa u dhacaysa si looga geejiyo ninka dhallinyaradiisa saaxiibkiisa taablahana waxaan leeyahay diinimada dee guurka u jebiye waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dhallinyarada ku ganacsata boosaaso oo ay gaadhay saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha adduunka waxaa kaloo aan barnaamijka ka maqnaan doonin dhinacii heesaha
wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida falastiin axmed iimaan ayaana inoo haysa falastiin
booliiska rabshadaha ka hortaga ee magaalada kisumu ee dalka kenya ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyey dad isugu soo baxay suuq lagu ganacsado oo dadku ku badan yahay arbacadii shalay waxaana ay booliiskani fulinayeen amarkii dowladda ee ahaa in aysan dad badan goob quro isugu iman karin baabuurta booliiska ayaa gudaha u galay suuqan iyagoo sameecada kula hadlaaya dadka waxaana ay markii dambe bilaabeen inay sunta dadka ka ilmeysiisa ay ku ridaan dadka suuqan wax ka gadanayay oo caraysan iyo ganacsatadii suuqa ayaa u sheegay wariyayaasha in ay la socdaan aqoonsan yihiin khatarta xanuunka coronavirus balse waxay sheegeen in dad badan oo reer kenya ah ay yihiin kuwo danyar ah una baahan in ay soo shaqeeyaan maalin walba wixii ay cuni lahaayeen maalintaas waxa ay sheegeen in haddii ay dowladdu doonayso inay dadkani joogaan guryahooda ay siiso dhaqaalihii ay guryaha ku joogi lahaayeen kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay amar ay ku mamnuucayso goobaha ay dadku ku badan yihiin sida suuqyada iyo meelaha kale ee baabuurta laga raaco iyadoo xanuunka coronavirus uu kusii fidayo dalka iiraan ayaa waxa ay dowladdu qaaday tallaabo adag oo ay ku xakamaneyneyso warbaahinta madaxa bannaan iyagoo cagajugleyn xarig iyo faafreebba isugu daray wariyayaasha iyo dadka isticmaala baraha bulshada dahraan waxay xirtay wariyayaal halka kuwo kalena ay su-aalo weydiisay kuwaasoo duray warbixinada dowladda waxaana dowladdu u digtay dadka soo gudbinaya tirada dadka xanuunka uu ku dhacaya iyo kuwa dhimanaya iyagoo loo sheegay in tirada dowladda ay raacaan oo aanay wax ka duwan la iman karin hogaamiyaha iiraan ayaa hoos u dhigay saameynta xanuunkan bishii february markaasi oo lasoo wariyay qofkii ugu horeeyay ee xanuunkan uu ku dhacay ayatullahi cali kamani ayaa bishan saddexdeedii sheegay in aysan dadku qiyaas qaldan ka qaadan xanuunkan
aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da aynu dhegaystayaal ku bilowna ee isbedelo cusub oo ku yimid habka la isku guursado ee magaalada laascaanood ayaa kordhiyey qarashka ku baxa guurka taasi oo ay cabasho ka muujiyeen dhallinyarada doonaysa inay guursadaan warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada laascaanood waxaa kasoo diray wariyahayaga cabdikariim olal guud ahaan deegaanada soomaalida ayaa waayahani waxaa si weyn ugu soo badanaya guurka oo kor u kacaya sida ay ka hadlayaan dhallinyarada guurdoonka iyo kuwa iyagu guursaday magaalada laascanood waxay ka mid tahay goobaha sida weyn uu isu bedelay qaabka guurka xilliga meherka ayaa waxa uu noqday mid la mida xilliga arooska gawaadhi lasoo sharaxo iyo dhalinyaro aada u soo labisata ayaa lagu arkaa goobaha meherada ee la isugu yimaado dhalinyaradan ayaa qaarkooda ka hadlay isbedel dhanka wanaagsan inuu yahay halka kuwo kalena ay u arkaan inay tahay korukaca ku yimid dhanka guurka ugu horeyn maxamed axmed daahir oo kamid a dhalinyarada magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga waramaya guurka horta aad baan kuu salaamaya laanta v o na ku dhowahay horta dhalinyarada guurku muhiim inay guursadaan oo nolosha dee qoys ka yeeshaan noloshuna guurku dee waa wax ka muhiima oo nabiga salala aley slam baaba sheegay marka dhalinyaradana waa muhiim inay guursadaan qof kastoo dhalinyarana waa kula talinaya inuu guursado waayadan dambe dee waxaa dhacday in arooskii la hagaajiyo baabuur lasoo sharaxo dhalinyaradu aada u soo labistaan caruuska hoteelka loogu yimaado sawiro qurux badan lala galo bal ka waran maxaa iska bedelay guurkii iyo meheradii dhalinyarada wallaahi dee waqtiba waqti kasii dambeeya dee noloshu de waa lasii horumarayaa soo maaha markaa dee lebiska iyo xaragadan iyo inuu meherku kasii qurux bato meheradii hore waxaa keenaya waqtiba waqtigu kasii dambeeya dee isbedel badan baa dee ku imaanaya soo maaha nolosha meherku berigii hore dee si qarsoodii iskaga dhici jiray haddeer waxaa laga yaabaa inuu hoteel ka dhaco dhalinyarada qofka caruuska gaaryaal badan loo soo sharaxo dhalinyaro badan stuudi ku yimaadaan awalna waxaa laga yaabi jiray dee in geedba dee laisku aroosto banaa inta loo baxo dee gudida reeraha uun de iskacan qaado uun baa dhici jirtay marka hadda dee isbedel badan baa yimaaday oo dee horumarka dee adduunku de ku jiro uun baa lagu soconayaayo waxyaabaa sida weyn loo xisanaya maxaa ka mida markaa
waxaa ka mid a dee qofku inuu dee suud soo wada qaato dhalinyaradii oo dhan dee darees qurux badan ay ku gasho oo sawiro qurux badan dee ay labadii lamaanaha dee halkaa ka dhaxlaan baa dhici kartaa
dhalinyarada qaarkood ayaa aaminsan in korokaca guurka ay dhibaato ku keenayso dhalinyaro badan oo doonaysa inay guursadaan qaarkoodna aan kharash gacanta ku haynin waxayna ka dalbanayaan haweenka iyo waalidiinta in guurka la jabiyo waan ku dhawaa xarunta v o a magacaygu waa cabditaan maxamed siciid cabditaan dhagacaas waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada laascanood ku nool aad iyo aad isku bedelay guurkii iyo meherkii aad iyo aad bu isku bedelay meherkii inkastoo hadeer dee iska qaaliyoobay oo dee qofkii la odhanayo intaas kun oo dolarkeen mooyaane dee wax badan baa isbedelay marka waxaan leeyahay dhalinyarada haddeer kacday ee guursanaysa in guurka loo jabiyo oo dhaqaalaha lagala saayiro baan halkan kala hadlayaa waxaa kaloo isbedelay dadkii qofkii caruusanayay amba meherka lahaa wuu ku imanaya wuu ku marti qaadayaa dhalinyaradii way soo wada labisanayaan suurar bay soo xidhanayaan sawir qurux badan bay gelayaan xirfad qurux badan baa u dhacaysa si looga geejiyo ninka dhalinyaradiisa ee saaxiibkiisa daablahana waxaan leeyahay diinimada dee guurka u jabiya waxyaabaha sida weyn kuu soo jiita oo aad dhalinyarada ku aragto ama maxay yihiin waxyaaba badan baan ku ark horta meherkii marba nooc baa laga dhigayaa haddeer gaarigii waa lasoo sharaxayaa sawiraa lagu soo dhejinayaa dhowr gaarianba lasoo dabagelinayaa caruuskii isagoo macalabisanaya isagoo suurkiisi xidhanaya isagoo kabihiisi xidhanaya macal baa aad iyo aad loo duubayaa hadhowtana waayo gaarigii oo sharaxan marka la arko dhalinyaradii oo labisan marka la arko hebelba saasuu aroosteenna waa inaan kaasoo kala dhigtaa ama mid kasii waxaan dhigtaa buu odhanayaa dhalinyaradii marka suuqii lagu arko dee wuu wada maseeriya xoranayaa dee annakaasoo kale aan dhiganaya marka saaxiibkay kala dhigtay waan dhiganayaa arooskana inaan la qaaliyeen oo dhalinyarada loo jabiyo waxaan la dardaaramayaa hablaha ku nool iyo guud ahaan deegaanada soomaalidu ku noolshahay in wiilasha guurka loo jabiyo cabdikariin olol v o a magaalada laascanood cabdikariin ololaad ayuu u mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo diray halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington cabdixaafidow markana waxaan usoo qabanaynaa dhagaystayaasheenna heestii meeday iyo codkii naxariistii jannaha ka waraabiyay fanaankii nuur eebo
من لك شجاعة عطيمو
intaasi ku dhaafnoo heestaasi meeday iyo nuur eebo markana boosaaso dhalinyarada ganacsiga kule suuqyada magaalada boosaaso ee iibiya dharka iyo kabaha ayaa ka hadlay saameynta uu ganacsigooda ku yeeshay hakadka ku yimid ganacsigay ka iman jiray wadamada uu saameeyay xanuunka coronavirus yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso ganacsatada yaryar ayaa maalmahan cabasho ka muujinaya sarakac ku yimi bagaashka noocyadiisa kala duwan waxa ay sheegeen in ganacsigooda uu ku xihan yahay bakhaarada ay leeyihiin shirkadaha ganacsi oo alaabta kala soo dega dekada magaalada boosaaso ganacsatadan yaryar ayaa ka ganacsada dharka iyo weliba kabaha waxayna alaabtaasi ka soo qaataan bakhaarada oo iyaga kala soo dega wadamada hindiya iyo weliba jaynaha iyo qaar ka mid ah wadamada carabta xuseen bile cismaan iyo mursal cali daahir oo aan ku booqday goobtooda shaqo ee magaalada boosaaso ayaa ii sheegay in qaali laga siiyo alaabta ay ka soo qaadaan bakhaarada islamarkaana iyagu ay dadka ka sii iibiyaan si dhaqaale ay noloshooda ugu maareeyaan ay ka helaan ku noolahay magaalada boosaaso ganacsiga ganacsata boosaaso waan ka mid ahay yaryarka ka ganacsada kabaha alaabtii maadaama oo maaragtay xanuuno ka dhasheen meeshii alaabtiina way qaargarooday wixii saafiga ah oo hore la sameeyey oo soo baxday oo soo degtay aad baa nologu qaalgareeyey oo aad bay alaabta u qaalgarooday oo adugu hadda sida kabaha maarata waxa weye kaba maaragtay quality loo adag saa ay tahay haddana kabihii waynugu kaceno qaaliba nalka siiye marka waxaan leenahay dowladda federaalka waxaan leenahay annagu aad bay alaabtu qaali noogu tahay waxaan u baahannahay inana soo taalkuleeyo maarata nalala soo socda xaaladayada alkabina lagu sameeyo kabaha awal qiimahooda aan kusoo qaadan jirnay horta kabaha qiimaha aan kusoo qaadan jirnay qiimo yar bay ahaayeen bakhaaradan kaga soo qaadan jirnay bakhaaradiina waxay yidhahdeen qiimihii alaabtii aad bay kor u kacday qaali baa nalakaga dhigay qiimaha hadda aan dad ka siinayno waaba yaabana waxaan ka siino ma naqaanin because aad bay alaabtii u sikacday qiimaha aan kusoo qaadanayno annagu qiimaha dad ka siinayna weeye marka sicirka alaabta kor u kacday waxaan leenahay dowladaha iyo maaragtay dadka wax ka taakuleeya waxaan leenahay in maaragtay naga soo kaabaan oo dee wax laga qabto waxaan dadku alaabta wuxuu iibsanayaan isbuucii adugu maalmaha khamiista oo kalebe furma suuqu iska furfurmaa marmar bikoos iyagoo iyagooda maaragtay dadka dibadda ku xiran bay ahaayeenoo dibadda wax looga soo diri jiray maadaama dhaqaalihii iyo ganacsiga xagga iska yaraaday dadka shaqada u bixi waayeen dee dhaqaalihi waa iska yaraaday dadku waxma iibsani karaan alaabta qaaliga haddana wax ma iibsan karaan lacagtiina lomaba soo diraba annagu waxaanu ka ganacsannaa kabaha tafaariiqda qaybta tafaariiqdaanu ka ganacsannaa annagu ma keenno jumlad qaybta jumladda oo la keeno oo inoo soo safarta puntland inuu ka timaada dalka dibaddiisa oo jumladda ah dee saamayn buu nagu yeeshay annagu maadaamaan tafaariiq gadno aan safar dambena aanay bakhaaradu aanay malaynayn inay u soo socdaaneen alaabtii korkaca baa ku imanaya korkac haddii uu ku yimaado oo bakhaaradu alaabtii ay kiciyeen annaguna waxaannu ku khasbannahay inaannu la kacno sixirkooda oo kor u sii qaadno alaabtii aanu dadka ku dalacno oo shacabka aan saarno ilaa annagii wixii waa soo gadaynaa tii shan naga gadnayd haddii toddobana la dhaho dee way sii raacaysaa shacabkii dee cid kasta ay khusayso arrintaas kabisteeda annagu waan ka codsanaynaa ciddi kabi karto ee markaa khusaysoba dee ama maamul ha noqoto ama cid kaleto ha noqoto jaamac cali maxamed oo ka mid a ganacsatada la soo degta alaabta sida kabaha iyo weliba dharka ayaa sheegay in saameyn uu ku yeeshay cudurka coronavirus ganacsigooda markii ay alaabtaasi ay ka dalban jireen wadamada uu saameeyey cudurkan balse waxa uu meesha uu ka saaray in bakhaarlaydu ay sarakac ku sameeyeen qiimaha alaabta iyagoo eegaya wadamada uu cudurkan uu saameeyey marka saamayn hadda weyn oo hadda wakhti xaaligan hadda aan ku jirno horta saamayn weyn suuqa kuma lehan oo alaabtu intuusan xanuunku bilaaban ka horbay alaabtu yaan ka soo waaridnay laakiin alaabo badanoo hadda nooga xanimayn bay dabaajidheh iyadana marka haddii si guud aan uga hadalno alaabtaasu waa suuqaas soomayn buu nugu yeeshay oo waxaa nugu yeelay waxaa kow ka ah alaabtii oo waxa weeye sidii hore aan loo heli karin ah oo xogay caqabad ah oo caalamku waad ogtihiinoo ganacsigii hoos buu tegey weelkasta dhaqaalaha annaguna waxaan ka mid nahay dee caalamkaas meesha u maraya baan ka mid nahay oo hadda caalamka saamaynta uu ku yeeshay annagana waa nugu yeeshay adeer ma ee alaabta horta qaymay waxaa weeye annagu sideedaba wax jimlaan gadnaa marka waxa jimlaha la gado waxa weeye shayga daruuriga ah oo kale sida raashinka oo kale iyo marka wakhtiyaalahay wax la saaraa jira laakiin annagu waxaan ka ganacsanno boqolkiiba boqolkiiba sagaashan wax ma saasa ma saarno qiymihii hore waxaan hayn annagu ma saarno ma garatee marka annagu waxaan rajaynaya inaan wax qiimo waxaan ku talagelaynaa meel kasta baan ka keennay koley wax qiimo korirsiya inaanaan alaabta ku samayn si kastaba ahaatee suuqa weyn ee magaalada boosaaso ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayey dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u yar marka loo fiiriyo xilliyadii hore maadaama alaabta ganacsatadu ay ka keeni jireen wadamada caalamka oo cudurkani uu saameeyey yuusuf maxamuud v o e boosaaso waa hagaag subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o eda iminkana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeya ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno iyadoo dhibaatada coronavirus ee dunida si weyn u saamaysay ay ciyaartooyda sidoo kale saameyn ku yeelatay ayaa waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in ciyaaryahanada naadiga bayan munich iyo brushel denman ee dalka jarmalka ay sameyn doonaan in ay mushaharaadkooda ay qaataan ay qeyb ka jaraan si markaasi wax loogu qabto dhibaatada coronavirus islamar ahaantaasina waxa ay ku dhiirigeliyeen ciyaartooyda kooxaha kale in sidaas ay sameeyaan labada kooxood ee horyaalka dalkaasi jarmalka sida weyn ugu xifaaltama brush dunban iyo bayn munich ayaa arrintu ay sameeyeen waxa ay daba socotaa kadib markii naadiga union berlin oo kaalinta kooiyo tobanaad bundesligaha fadhida ay ciyaartooydooda toddobaadkan sheegeen in dhammaantooda ay sameyn doonaan mushaar dhimis ama aanay wax mushaaraada qaadan doonin si markaasi mushaaraadka ay qaadan jireenna wax loogu qabto dhibaatooyinka coronavirus maadaama kooxaha qaarkood ay la soo daristay dhibaato dhinaca dhaqaale ah bayan munich ayaa ciyaaryahanada waxay ka jiri doontaa labaatan boqolkiiba halka brush dunman ay sidoo kale qaarkood mushaaraadkooda ay markaasi sheegeen in ay ka tanaasulayaan oo ay doonayaan in wax loogu qabto shaqaalaha kale ee naadiga ka shaqeeya aan ciyaaryahanada ahayn dhinacayo dalka spain iyadoo taa ay jirto ayaa wargeyska the daily mail waxa uu qoray in maamulka naadiga barcelona iyo ciyaartooyda qaar ay isku khilaafsan yihiin arrintaas oo kale inay sameeyaan ciidhanada qaar ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay bixiyaan mushaaraadkooda qayb ka midna laga jiro hase yeeshee qaarkood waxa ay leeyihiin sababaan sidaas u samayno ma jirto iyagoo maamulkana ku eedeynaya in ay saxiixiyo aan naadiga wax faa'iidaha u keenin lacago aad u fara badan ku kharash gareeyeen naadiga manchester united ee dalka ingiriiska ayaa la sheegayaa inay rajo wanaagsan ka qabto inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka jadon sancho oo naadiga brushel dunman u dheela ciyaartooygaasi ayaa la filayaa in gegada old travord uu yimaado xagaagan iyadoo ay doonayso in naadiga manchester united ay bixiso lacago aad u fara badan oo lagu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo in ka badan milyan oo bown ee dalka ingiriiska laga isticmaalo ciyaaryahankaasi ayaa kamid a ciyaartooyda ay sida weyn marka naadiga brushel dunman ay markaasi sida weyn ay ugu xisaabtamaan waxaana lala xiriirinayaa in uu naadiga kubadda cagta manchester united yimaado dhinaca iyo feerka haddii aynu eegno feeryahanka dunida miisaanka feerka haysta ee tayson fury ayaa la filayaa in uu la feertamo dhigiisa dalka maraykanka deontay wilday markaas oo feerkaasi uu noqon doono feerkii saddexaad ay labada feeryahan isaga hor yimaadaan waxaana sidaasi shaaciya frank warren oo ah ninka qabanqaabinaya feerka labada ciyaaryahan ee feerka caanka ku ah waxa ay markaasi bishii aynu kasoo gudnay fury oo koysoddon jir ah uu guul wanaagsan uu ka gaaray ninka ay xifaaltamaan wilder kadib markii wareega toddobaad uu knock out ama uu dhul ka dhigay taasoo ka dhigtay in markaa feer hore ay labada dhinac wada yeesheen oo bareejo ahaa ay ku dhammaato in markan feeryaanka waddanka ingiriiska tayson fury uu sidaasi u guuleysto feerkaasi labada feeryahan ee ay adduunka hadda sida weyn magac ugu leh ay ku feertamayaan waxaana la arki doonaa in bisha oktoobar sida la saadaalinayo mar saddexaad ay feertamaan sida ay ku dhammaatanan waanu arki doonaa xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha dhinacii heesaha haddii aynu eegno waa hayga aarsanaya heestii ay qaadayso cadde cali axmed
baanu heestaasi xadee cali axmed iyo heestii hayga aarsan aanu intaasii kaga gudubno dhegeystayaal iyada ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo